subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiisa bisha abriil sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka maanta waa koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee dhadhaab oo laga bilaabay bixinta boonooyinka ay cuntada ku qaataan qaxootiga ku nool xeradaasi qaxooti awal meeshan degganaan jiray oo intay guureen ku noqday soomaaliya haddana ku soo noolaan waayey oo soo noqday iyo qaxooti ay duruuftu ka kaxaysa xeryahanoo kaadharhkoodii la xidhay oo iyo qaxooti cusub waxaa la siinayaa boono ay ku qaataan bil walba raashinka waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsato u badan haween danyar ah oo iyagu cabasho ka muujiyey maamulka magaalada jigjiga oo ka dumiya goobihii ay ku ganacsan jireen qodobadaasiyo warar kale oo guud ahaanba soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ayadoo ruushka uu arbacadii weerar cusub uu ku qaaday magaalada dekedda ee maripol ee dalkaasi ukrain ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden wuxuu isugu yeeray hogaankiisa milatariga si uu uga helo qiimayntii ugu dambeysay ee duulaanka ruushka ee dalkaasi ukrain waxaan rabaa inaan idinka maqla ayuu yiri dhammaantiinba qiimaynta ku saabsan waxa aad ku arkaysaan gudaha iyo guud ahaanba ciidamadeenna ku sugan halkaasi biden ayaa waxa uu sheegay in la taliyaha sare ee milatariga aqalka ee kulankaasi ka hadlay islamarkaasina ay ka wada hadleen istaraatiijiyada si xowli ah sida loogu kordhin karo adduunka taageerada uu siinayo ukrain laakiinse taasi waxa ay la macno tahay ayaa layidhi qorshayaasha iyo qaababka xoogaga waaweyn oo la doonayo inay noqdaan kuwa si siman oo firfircoon looga hirgeliya dalkaasi biden ayaa waxa uu la kulmay la taliyaasha dagaalka oo ay ku jiraan xogayaha difaaca leon aston guddoomiyaha taliyaasha wadajirka ee shaqaalaha generaal mark milley iyo sidoo kaleeto ku dhowaad labaatan kaleeto oo hogaamiyaasha milatariga maraykanka iyo la taliyaasha amniga qaranka ee dalkan ah hogaankaasi ayaa arbacada waxa ay ka wada hadleen maraykanku waxa uu cunaqabateynta cusub ee uu saaray ay tahay tobaneeyo rag ah oo ka mida kuwa hay-adaha ugu dhowdhow ee madaxweynaha ruushka valadimir putin la shaqaysta kuwaasi oo qeyb muhiima ka ciyaaraya dhaqaalaha maaliyadeed ee moscow ayaa la yiri waaxda khasnada ayaa waxay cunaqabateen kusoo rogtay transporti bankiga bankiga la yiraahdo oo ah banki ganacsi oo muhiim u ah ruushka kaasi oo fidiya adeegyada bangiyada adduunka oo dhan si markaasi uu uga baxsado cunaqabateynta caalamiga ah ee dalalka reer galbeedka ay kusoo rogeen dalkaasi waxaa sidoo kaleeto la sheegay in afartan qof iyo hay-ado kaleeto oo qaybo ka ah shabakadahaasina cunaqabateynta reer galbeedka la saaray wakhtigan waa tahay subax wanaagsan halkaasi wararka idinkaga imaanayaan waa washington bal aan gudagalna ee qodobkeenna ugu horreeya shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga cusub ee dhowaan ka yimid meelo ka baxsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa uu ka dhacay xeradaasi shirkaasi ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa qaxootigaasi cusub waxaana soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n h c r loo yaqaano waxaa kasoo qaybgalay kulankaasi hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada dhadhaab iyo sidoo kaleeto xeryaha kaleeto shirkan ayaa la isugu qaatay in markaasi boonooyin ay cuntada ku qaataan lasii dadkaasi qaxootiga cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo ka mida guddiga xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa shirkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay wuxuu uga warramay wariyaha v o e da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
maanta waxaa xerada qaxootiga ifo ka dhacay shir ay noogu baaqay xafiiska u n h c r shirkaasi waxaa lagu gorfeeyey dadkii muddada dheer ku tabaalaysnaa xerada qaxootiga ifo in la siiyo boono ay ku qaataan raashin sida qaxootiga aan sii deganaan jiray oo kale owal ay raashinka u qaataan boonooyin ay raashinka ku qaataan in la siiyo maalinta berri ah arrintaasoo runtii aan aad u soo dhowaynayno waxaana jiray dad muddo dheer ku tabaalaysnaa xeryaha qaxooti aan ma aragtay wax gargaaraya wax mucaawanaah midna toona aan ka heli jirin u n h c r iyo w f b labaduba marka falilaahi alxamdu maanta waxaa weeye culayskaas yaana ma aragtay ilaahay naga dulqaaday marka shirkan aad maanta la qaadateen hay-adda u n h c r iyo hay-adaha kale ka shaqeeya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ujeedkiisu ugu weyn muxuu shirkan wuxuu ahaa mid ku salaysan dadkii muddooyinka dheer ku tabaalaysanaa xeryahan kaamkan dhadhaabeed ee ma aragtay gargaar la'aanta ku dhex joogay dhibaatooyinka badan ay ka haysatay xagga nolosha ayuu ku salaysnaa waxaana go'aan lagu gaadhay in dadkaasi la siiyo boono ama tokon ay raashin bil walba ay ku qaataan si ay qaxootiga kaleeta ay oola mid noqdaan waxaa marka jirta oon rabaa inaan kala cadayno wax qaxootigu saddex qaybood buu iskugu dhex jiray qaxooti awal meeshan deganaan jiray oo intay guureen ku noqday soomaaliya haddana ku soo noolaan waayey oo soo noqday waxa afka qalaad lagu yidhaahdo ritaaniiska iyo qaxooti ay duruuftu ka kaxaysa xeryahanoo kaadharhkoodii la xidhay oo kaadharhkoodii uu xidhan yahay iyo qaxooti cusub oo meeshan ku cusub oo weligoodba hadda ay ugu horrayso xeryahan kaamkan dhadhaabeed saddexdoodaaba waxaa weeye lama kala qaadin waxaa la siinayaa boono ay ku qaataan bil walba raashinka arrintaasoo runtii guulno ah oo ma aragtay aan haddaannu nahay mas-uuliyiintii kaamka aan ku faraxsannahay runtii waana culays xoog lahoo ilaahay naga dulqaaday wey maxaa xilligan shirkan kusoo aadiyey iyo in laga hadlo dhibaatada dadkan ay la daala dhacayaan waxaa ku soo hagaajiyey waxaa jira doorkii aan lahayn baannu qaadannay oo in badan baannu arrimahan ka hadlaynay oon hadday tahay miidiyaha iyo hadday tahay xafiiska u n h c r intaba aannu dacwad badan baannu wadnay falilaahi alxamdu hadda waa nalaga aqbalay arrintaa iyadaa waxaana sababay waa dadka u dhintay iyo macaluusha iyo silaca iyo dhibaatada ka jirta kaamkan dhadhaabe marka maxay bedeli kartaa in dadka xilligan la siiyo boonooyin ayna ku qaataan raashinka sida dadka kale qaxootiga diiwaan gashaan macaluushii badnayd bay wax ka taraysaa oo kolley baahidu ma wada daboolmayso laakiin qayb ka mida waxaa weeye baahidoodibaa daboolmayso oo haddayba raashin ay qaataan dee xooggoodana ay ma aragtay ku xamaashaan waxay noqonaysaa arrintaa iyada inay ma aragtay sidii hore ay dhamaan weliba hadda annagu ka mas-uuliyiin ahaan waxaan codsannay dadka in hoyna loo raadiyo meel gees ana la dejiyo hoyna loo raadiyo si ay noloshoodu ma aragtay haddaan ilaahay maahadhin ay u dhammaystiranto marka caqabadaha u badan ee dadkan haystay maxay ahaayeen waxaa weeye caqabadaha ugu badan waxaa weeye dee dadkii raashin ma qaadanayninoo dadka kale way ka duwanaayeen waxaa kaloo jirtay haddii caafimaad ay u baahdaan gaarisa iyo nairobi midna looma qaadi karin oo dee meeshaa unbay ku dhimanayeen marka hadda wax badan baa isbedeli doona boonadaana waxaan rajaynaynaa in kaadh loogu bedelo dee qofku hadduu kaadh uu helana wuxuu helahayaa isbeesadii yarayd ee bambaja kuulada wuu helahayaa haddii kaadh uu helo weeye waxaa kale uu helahayaa dhakhtarkiibuu helahayaa oo gaaris baa loo qaadi karaa nairobi baa loo qaadi karaa marka wax fursado badan buu dadku yay helayaan oo sidii sidii horey ka baxahayaan marka markii laga tago inay boono helaan ma kala hadasheen hay-adda u n h r in dadkan la siiya kaar rasmi ah oo ay ku qaataan sida hoyga iyo sidoo kale adeegyada kale ee sida bambajakuula lacagtan loogu talagalay dadka qaxootiga inay adeegyada sida qudaarta ay ku gataan oo kale waan kala hadalnay in badan baana kala hadalnay maanta oo aan shirka ku wada jirnayna waan ka wada hadalnay laakiin waqti xaadirkan tallaabada aan qaadayna waxaa weeyaan bay dheheen marka hore boonada ay raashinka ku qaadanayaan baanu siinaynaa wixii taa ka dambaysana markaa kadib unbaan ma aragtay usoo laakiin hadda kaadh in la siiya taa iyadaa waa nalaga diiday oo nalagama aqbalin marka markay timaado in dadkan maanta ka gudi ahaan laydinka aqbalay in la siiyo boonadaas raashinka ay ku qaataan qoysas fara badan baa jira oo xilligan aan kula hadlay aan ka imaaday isla xerada ifo halka ay ka degan yihiin qoysaskaasoo inta badan dhibaatada haysta ay tahay dhanka hoyga roobkii xalay da-ayna saamayn fara badan uu ku yeeshay marka markii laga tago cuntada ee dhanka hoyga ka warran dhanka hoyga waxaan codsanay u n h c r inay bakhaaradooda dib ugu noqdaan wixii allaaliya wixii ku jirana inay dadka ay siiyaan sida bacaha roobka iyo ma aragtay wixii la mid ahoo kaleeto bustayowga iyo waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay iyadana suurta gashaan rajaynaynaa walow aanan boqolkiiba boqol ma aragtay aanan xaqiiqda aan haynin waanse ku rajaweynaa in saddex beri baa yaa la siina lagu siinayaa oo loogu dhammaystirahayaa boonooyinka saddexdaa beri wixii ka dambeeyana in hoy kale ma jira bacihii roobka iyo ma aragtay wixii alaabee kale lahaya in la siiyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo ka mida guddiga xerada qaxootiga ee dhadhaabo u warramayay wariyaha v o ada axmed nuur yogol qaar ka mid a dadka danyarta ee ku nool gaar ahaana haweenka ku ganacsan jira hareeraha wadooyinka magaalada jigjiga ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in maamulka magaaladaasi uu ka dumiyo goobihii ay ku ganacsan jireen iyadoo dhinaca kaleetana maamulka magaalada jigjiga ay sheegeen in ay qorshahan uu yahay mid lagu soo furayo ciriiriga ka jira wadooyinka suuqyada magaalada jigjiga sida warkan uu ku soo diray magaaladaasina uu ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata iyadoo xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa jirta inay jiraan dad danyar ah oo u badan haween islamarkaana ku ganacsan islamarkaana ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada jigjiga kuwaas oo ka ganacsada dharka iyo alaba kale haddaba waxaa jirta in awaamiir dhowaan ka soo baxday maamulka magaalada jigjiga taasoo ah in la dumiyo dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ku yaalla waddada hareeraheeda iyagoo sabab uga dhigay inay meesha ka saarayaan xidhiiriga wadooyinka ka jira magaalada iyo wax ay ku sheegeen inay ka hortegayaan in aynan dhicin wixii ka dhacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa balse dadkan danyar ee ka ganacsanayay goobaha la dumiyey ayaa sheegay inay noloshooda ku maareyn jireen dhaqaalaha ka soo gala goobtan balse haatan ay xaaladooda cakiran tahay waxayna qaar ka mid a dadkaasi oo la hadlay idaacadda v o e u sheegeen siday u saamaysay waxaan ka mid ahay dadkii shacabka ah ee meelahan gidaarka ku ganacsanayay waxaan ka ganacsadaa shiidka iyo googradaha iyo waxaasaan ka ganacsanaa dee arrintaa aad iyo aad bay noo saamaysay annagu intaa aannu maalintii markaan soo baxno waxaan meeshaa ka hella un baan ilmaha ku biilannaa caalamkao dhanna dee dadku tukaamo ma waya heli karo waa dad isweydabaha hadda haddaad dir gaadho magaaladan herar ladho laamiga haywaagiisaa lagu ganacsadaa marka dee dawladdii annaga wayna dumisay wax haloo kaloo inoo haysana ma jirto may maanaan diidin maanaan diidin rabadaanka keliya hanaloo kaadiyaa nidhoo rabadaankiina dee waa nala diiday maalmo dhoweyta hadda ciyaalka itaa waxaan ku afirsiisanaan weynay marka dee dawladda waxaan ka codsanaynaa uun inay meelna geyso oo meelaan ku ganacsano dadka masaakiinta ay hoosu fiiriso ilaan dadku dukaama ma waya heli karee bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa safiya cabeeye dadkii waxaan nahay ku ganacsanayay gidaarada dee dawladdanadiina meel kalena maynana geynin gidaarkiina way naga dumisay wallaahi caqabad aad u weyn baana wajahday caqabadaas oo ah cadceeddii roobkii dharkiioo iyaga naga qoyey meelaan dhiganna aanaan lahayn carruurtaannu ugu beriisaynayna oon iyagana beriiskoodii cidhiidhi galay marka dhibaatadaas aad noo haysata wallaahi dee dawladda waxaan ka codsanaya dawladdannadu haddii ay noo garato inay naga dumiso inay haddana meel fiican oonu ku ganacsan inayna geysona beriiskana ku raadsano dad dan yaraan iska ahayn dawladda hadday xoog saartay meelna geyso ma diidayna waan fadhiisanaynaa meesha dawladdanaduna geyso bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariin magacayga cabdikariin cumar nagayaa la yidhaah oo ka mida ganacsatada danyarta ee suuqa joogta wax dubintanaaba horta khaladaba tootaliba midda kaleeto iminka meelaan istaagna male si adag bay noo saamaysa oo nimaan shaqaynaynin dhaqaala xaguba ka keeni laakiin markii hore aan shaqaysanan nolol maalmeedka buugga iyo qalinka ciyaalka dharkooda duruuftooda daawadooda waan ku dabaraynay dhankiisa waxaa arrintan ka hadlay maarayaha adeegbixinta maamulka magaalada jigjiga injineer shaafi axmed isagoo sheegay in inta badan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga ay ku badan yihiin dhismaha sharci darrada ah iyo ganacsiga sharci darrada ah ee ku ganacsiga goobaha wadooyin ah oo ay ka jiraan cidhiidhi aan la mari karin taasina ay ka dhalan karto ayuu yidhi masiibooyin waaweyn guud ahaan geyiga soomaalida meelaha inta badan soomaalida ku nooshahay waxaa ku badan dhismaha sharci darrada iyo ganacsiga sharci darrada ee waddooyinka taasoo keeni karta arrimo waaweyn oo kuwa la yidhaahdo masiibooyinka maadaama jidka xilliga loo mari lahaa emerjensiga ama xaaladaha degdega ay yimaadaan ay u xidhan yihiin waxaad ogtihiin magaalada hargeysa masiibo weyn inay ka dhacday runtii taas oo guud ahaan dadka soomaalida iyo caalamkuba wax badan uu ka baranaya annagoo taa ka duulayna waxaan wada tashiya dhaadheer ka gallay arrinta maaraynta suuqa caasimadda meelahaasoo haddii ay dhibaata ka dhacdo ee runtii tii hargeysa tullamidi ay ka dhici karto dhanka kale injineer shaafi waa maarayaha adeegbixinta maamulka magaalada jigjigeed ayaa sheegay in dhibaatada hadda jirta ayna ahayn in lala-yahay meelo lagu ganacsado balse ka maamul magaalo ahaanna ay dhiseen goobo fara badan oo ganacsi oo loogu talagalay in lagu ganacsado balse ku eedeeyey in ganacsatada ay haysato aaminaad la-aan islamarkaana ayna tegaynin goobahaasi dhibaatada horta jirta maaha meel lagu ganacsada la-aanteed maaha laakiin dadku aynayna aaminsanayn meel kastoo ay dukaan ka furtaan ama ay ka shaqaysaan inuu arsaaqada ilaah u qora halkaa ugu imanaysa aamin la-aan taasunba jirta saddex boqol oo guri in ka badan ayaa taywaanka cusub ayaa bannaan cid ku shaqaysata ma jirto tootali way wada xidhan yihin maanta dadkan taga haddii la yidhahda ma tagayaan na laba caqabadood baa laakiin haysta kow dadkaad rarta meeshii ma joogayaan laba halkaad ka rartayna ku kalanba imanay waddada keliya la haysto waxa weeyaan dadka in lala dagaalamo sharci darada in laga kajeero maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ururada shaqaalaha gobolka ontario ee dalka kanada ayaa waxay hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda ka dalbanayaan in la kordhiyo lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacadiiba dadka soo galootiga ah oo ay soomaalidu ku jirto ayaa lagu soo waramayaa in ay iyaguna yihiin kuwa ugu badan ee ka faa'iidaysan kara lacag kordhintaasi haddii la sameeyo maadaama dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo sida warkan uu kusoo diray waryahayaga xuseen nuur xaaji
waa xeelad ay adeegsanayaan ururada shaqaalaha marka ay doorasho soo dhowdahay iyagoo murashaxiinta cadaadis ku saaraya in qorshayaashoodu ay ku daraan waxyaabaha u wanaagsan shaqaalaha oo ay ugu horeyso kordhinta lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii gobolka ontario hadda qofkii waxuu ku shaqeeyaa saacaddii shan iyo toban dollar marka loo eego maciishada oo qaali sii noqonaysa ma ahan lacag ku filan ururada shaqaalaha ayaa kulamo la qaadanaya xisbiyada kala duwan ee gobolka iyagoo cadaadis ku saaraya in lacagta ugu yaree qofka ku shaqaynaya saacaddii laga dhigo labaatan dollar waa kan abukaate cabdulaahi barre wool oo ka tirsan ururka walkers action center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka ontario oo ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic laba milyan oo shaqaale oo soomaaliduna ay ku jirto oo ka hadlaya arrinkan sida aad la socoto hadda gaaskii meeshuu marayo waa taqaanaa rentigii koray u kacday noloshii oo dhan koray u kacday cuntadii koray u kacday wax kasta qiimihii kore u kacay annaga haddaan ontarian nahay waxaan ku dagaalamaynaa in minimum wejka labaatan dollar laga dhigo muxuu ahay electionka soo socda haddaba maxay tahay faa'iidada soomaalida iyo dadka kale ee soogolootiga ugu jirto in la kordhiyo lacagta ay saacaddii ku shaqeeyaan waa kuwan qaar ka mid ah soomaalida gobolkan ontario oo ka waramaya arrinkan soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aada u badan waxa ay tahay inta soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah khaasatan inta soo gashay hadda marka intaasoo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay ka soo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay haddaan kaaga soo qabtoo kale ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan bartam wax fiicanay helayaan bas iskuulay aadaan inta badan dadka hadda awal ka shaqayn jireen full timeka oo ama laba shaqay ka shaqayn jireen hadda waxay ka shaqaynayaan hal shaqo waxay rabaana way gadan karaan sida uu sheegay abukaate cabdulaahi barre wool ururada shaqaaluhu waxay qorsheynayaan inay qabtaan dibadbaax ay ku muujinayaan doonistooda ku aadan lacag kordhinta bilowga bisha may maadaama doorashada hordhaca ah ee gobolkan ay dhici doonto dhammaadka bisha may halka tan guudna loo dareeri doono labada bisha juun ee sanadkan waxaan hadda isku diyaarinaynaa berri waxaa jira shir weyn oo isugu imaanayaan soomaali community leaders oo dhan isugu imaanayaan afur iyo casho ah waxyaabaha oo aan ka hadlayna waxaa ka mid ah sidii aan uga qaybgeli lahayn may first bannaanbax oo isugu imaanayaan magaalooyinka ontario ay ka kooban tahay si aan u tusno axsaabta siyaasiyiinta awooddeenna siyaasadeed oo islamarkaana xisbiga ogolaada oo naga ogolaada shuruudaha aan wadanno iyo qodobada aan wadanno oo ololaheena ka mid ah xisbigii ogolaada ayaan codkeenna sii doonnaa hadduu rabbi idmo xisbiyada siyaasadda gobolkan ayaa u kala dhega nugul arrinta ku saabsan kordhinta lacagta shaqaalaha xisbiga haya talada ee conservatifeka ayaa la moodaa inuu doonayo in si tartiib tartiib ah uu u kordhiyo lacagta iyagoo u danaynaya shirkadaha iyo kuwa loo shaqeeyo halka labada xisbi ee kale ee liberaalka iyo n d p ay doonayaan in durba la dareemo isbeddel xoogan oo ku saabsan dhanka lacag kordhinta haddaba la arki doonee halka ay ku dambeyso dadaalka ururada shaqaaluhu ay wadaan ay ku doonayaan lacag kordhinta kadib doorashada gobolka oo dhowaan qabsoomi doonta xuseen nuur xaaji v o a toronto
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin ayaa diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeymo ka geysteen meelo ka mid a marinka gaza ee dhulka reer falastiin sida warkan uu kusoo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni diyaaradaha dagaalka ee israa'il ayaa duqaymo dhowr ah saacadihii dambe ee xalay ka geysay deegaano ka mid ah marinka khaza ee dhulka reer falastina sida warbaahinta israa'il ay xaqiijiyaan duqaymaha israa'il ayaa lala eegtay xarun ururka xamaas uu ku leeyahay bartamaha marinka khaza kaasoo sababay burbur xoogan weerarka duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee israa'il ay ka geyseen gudaha magaalada khaza ayaa yimid saacado kadib markii gantaal laga soo ganay marinka khaza uu ku dhacay dhinaca israa'iila sida warbaahinta israa'il ay xaqiijiyaan labayo toban gantaal ayay diyaaradaha israa'il ay ku duqeeyaan goobta ciise albatran ee guutada alkhasaam ee garabka militariga ee ururka xamaas sidoo kale israa'il ayaa duqaysay goob kale oo xamaas ay leedahay oo ku taala xaafadda zaytuun oo koonfur bari ka xigta magaalada khaza iyadoo duqaymahaasi ay geyseen khasaaro aada u weyn waa sida ay sheegayaan warbaahinta israa'iil ururka xamaas wax faahfaahin kama uusan bixin khasaaraha ay geyseen duqaymaha israa'iila arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada israa'il ay horay u shaaciyeen in gantaal laga soo riday marinka khaza uu ku dhacay fiidnimadii arbacada koonfurta israa'iila hadal kooban oo ciidamada israa'il ay ka soo saareen weerarka xamaas ayaa lagu sheegay in wax khasaaro uusan geysan gantaalka laga soo ganay marinka khaza ee dhulka reer falastiina booliska israa'il ayaa sheegay in gantaalka uu ku dhacay beer ku taala magaalada sidiroot ee israa'il isagoo aan geysan wax khasaaro ah arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada israa'il maalintii shalay ay kala eryeen boqolaal yuhuud ah oo xagjir ah oo doonayay inay ku banaanbaxaan bariga magaalada qudusa taasoo ay kaga hortegayeen rabshado kale oo dhexmara dhinacyada falastiin iyo israa'iil maalmihii lasoo dhaafay xiisado iyo qalalaaso ayaa ka taagnaa magaalada qudusa gaar ahaan masjidka barakaysan ee al aqsa kadib markii ay iska hor yimaadeen kumanaan falastiiniyiin ah iyo ciidamada israa'iila rabshadahan ayaa sababay in xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin ay cirka isku shareerto taasoo si weyn ay u cambaareeyaan dowladaha carabta iyo kuwa muslimka iyagoo ku baaqay in israa'iil ay joojiso xadgudubyada ay u geysanayso shacabka reer falastiina xuseen saxnuuni v o a kahira
dowladda australia ayaa waxay ka carootay heshiis milatari oo ay dowladda shiinaha la saxiixatay jasiiradda solomon island ee dariska la-ah dalka australia warbixintan waxaa magaalada melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar bafo dowladaha austraaliya new zealand iyo maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee gobolka basifig kadib markii shiinaha uu heshiis amni militari uu la saxiixday jasiiradda salomon island heshiiskan oo toddobaadkan la saxiixay ayaa cabsida ugu weyn ah in shiinaha uu saldhig weyn oo militari ka dhisto jasiiraddan basifiga salomon island ayaa lacagta ugu badan waxaa siiya austraaliya ra-iisul wasaaraha jasiiraddaasi salomon island manaseh segavare ayaa sheegay inaan cabsi ka jirin nabadgelyada gobolka hogaamiyahan ayaa sidoo kale waxaa hadalkiisu uu ku daray in isbahaysigan ay shiinaha la sameeyeen aysan ahayn mid khatar gelinaya nabadgelyada gobolka balse ay tahay dana u gaar ah jasiiraddooda mana sharxin heshiiskan waxa ku hoos duugan laakiin waxa uu xaqiijiyey in heshiis la kala saxiixday isagoo sheegay weliba in kolka ay heshiiskan gelayeen ay indhahooda shanta ahaayeen ama ay soo jeedeen una arkeen danaha dalkooda haddaba sideebay austraaliya uga falcelisay heshiiskan maxayse tahay cabsida ay qabaan dowladda austraaliya in shiinaha uu soo dego jasiiraddan salomon island su-aashaas ayaan hordhigay cabdicasiis cabdi faarax oo ka faallooda arrimaha gobolkan baafo walwalka ee ka qabtay dareenka australia ee china oo soo dega solomon island sida heshiiskan hadda uu ogolaanayo waxa ay salka ku haysaa loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya australia oo gaashaanbuursanaysa maraykanka iyo china oo isfidinayo awood militari iyo mid saamayn labadaba saamaynta ugu weyn ay yeelan kartana waxa weeye in china heshiiskan uu ogolaado in ay ku yeelato saldhig ciidan solomon islands taas ayaa ah walwalka ugu weyn oo ay australia qabto australia keliya ma ahane australia iyo saaxiibadeeda reer galbeedka labadaba iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay ku qulqulayeen siyaasiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka solomon island si ay uga bedelaan dowladdaasi go'aanka ay qaadatay oo ah inay u ogolaato china in ay heshiiskaasi dhaqaale iyo military la yeelato wadankooda waxaa ku soo beegay in shiinuhu heshiiskan uu la galo iyadoo austraaliya xilligan doorasho ay ka socoto wallahi china waxaa laga yaaba de heshiiskan in uu yahay mid isku soo aaday oon wax siyaasad aan laga lahayn laakiin xisbiyada mucaaradka ah oo xisbiga shaqaalaha halkani aad ayuu maaragtay u isticmaalaya arrintan si uu ugu ugu weeraro dowladda hadda hayso talada iyaga oo sheegay in ay ka gaabiyeen siyaasaddii waddamada deriska ahaa oo markii ugu horreysay china hadda muddo siddeetan sano ah ay soo haweystaan in ay saldhig ka yeeshaan laakiin waxaan aaminsanahay hadduu xisbiga shaqaalaha ee laybarka talada hayn lahaa iyo hadduu liberal hayn lahaa labadaba inaysan wax farqa oo weyn u dhexayn lahayn iyada oo china hadda uu noqonayo awood runtii soo baxday waa ogtahay in africa ay saldhigyo badan ku leeyihiin iyo xiriir dhaqaale oo ay dowlado badan hadda heshiisya la galeen asiyaanka iyo waddamadan yaryar ee meelahana kama duwana marka waxaad moodaa in australia ay siyaasaddeeda ku xirtay maraykanka china iyo waddamo badan oo asiyaanna hadda ay garanayaan ama ay isku qanciyeen in ay danahooda ka tashtaan maadaama ay isku qaarad iyo isku dhul ay yihiin jasiiraddan uu shiinaha rabo inuu saldhig ka samaysto oo heshiiskeedana toddobaadkan ay kala siixdeen labada dhinac ayaa waxay kun iyo afar boqol oo mayl keliya dhanka koonfureed ay ka xigtaa waddankan austraaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia waa tahay ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay markanna mid ka mida qasaa'iqii rabadaanka
aadaan wax ku seeganayno aadaa saamic albasiiro sid iyo caaliba noogsone aadaa bisha soo nasiy nagu simin nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaan way socotaye asagoo tine waa camal sido waa sahabi iyo saakii aakhire yayna sheegine soma ramadaan way socotaye
way socotay aan sagootineh bishaasi rabadaan qasaa'iqaan ugu talagalnay ayay taasi ahayd kana mid tahay dhegaystayaal intaynu mar kale kulmi doonno waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eedoo idin leh isma dhaafna haatan
adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana ha nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay dembi aan samaynay raabow naga saamaxo saakaraad